جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم waa isniin soddonka jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya dowladda elitariya ayaa beenisay inuu jiro heshiis saddex geesood ah oo ay la galeen dowladda masar iyo kooxda ridada kaasoo ka dhannaa dowladda xabashida etoobiya ku dhowaad soddon ruux ayaa dhintay kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen gudaha dalka nigeriya kooxda riddada ayaa sheegtay inay mar kale isa soo dhiibeen maleeshiyaad ka soo goostay dhanka maamulka gaala raaca ah ee jubbaland kulan wadatashi ah oo loogu arrinsanayay horumarka dacwada ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa ku soo gebagaboobay degmada jawle ee wilaayadaas maktabka caafimaadka wilaayada islaamiga ee bakool ayaa howlo caafimaad ah ka sameeyey deegaano ka tirsan wilaayadaas
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran howlgallo kala duwan oo lagu beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warbixintan waa kan yaasir maxamed howlgalladani oo isugu jira qarax ikhtiyaal iyo dagaallo toos ah waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay ka kala fuliyeen qaybo ka mid ah wilaayaadka hiiraan gado iyo shabeellada hoose kuwaasi oo khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey cadowga allah dhanka wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu xalay ka fuliyeen cagagaarka xeradii ay ka guureen murtadiinta jabuuti ee galbeedka magaalada beledweyne ayaa lagu dhaawacay askari murtad ah kaasi oo dhaawiciisu uu yahay mid garaab ah gadow ciidamada mujaahidiintu waxay xalay qarax la beegsadeen xarunta nabad sugidda murtadiinta ee degmada baardheere waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaasi sidoo kale gadow ciidamada mujaahidiintu waxay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta xabashada itoobiya kaga sugan yihiin degmada garbaharey ee gobolka gadow shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen saldhigga murtadiinta ee degmada janaale isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu xalay weerareen saldhigga murtadiinta ee xaafadaha mukayga iyo haanta dheer ee degmada afgooye ciidamada mujaahidiinta oo wakhti walba heegan ugu jira naafeynta cadowga allah ayaa fuliyo weeraro kala duwan oo allah falligiis khasaar lagu gaarsiiyo kufaarta iyo murtadiinta mahadsanid yaasir dowladda elitariya ayaa beenisay inuu jiro heshiis saddex geesood ah oo ay la galeen dowladda masar iyo kooxda riddada kaasoo ka dhannaa dowladda xabashida itoobiya sida warbixintan oo ku faahfaahinaya marwaan maxamed madaxweynaha eritereya isaacis afaweke oo waraysi siinayay tv-ga rasmiga ah ee dowladdiisa ayaa beeniyey jiritaanka heshiis saddex geesood ah oo ay galeen masar kooxda riddada soomaaliya iyo xukuumaddiisa kaasoo looga soo horjeeday etoobiya xogahaas waa kuwo been abuur ah oo ay faafiyeen xoog shisheeye iyo taageerayaal ku sugan warbaahinta qeybaheeda kala duwan ayuu yidhi isayas afaweyki dhanka afaweyki oo isku muujinaya nin dhexdhexaadka ah qadiyadda gobolka ayaa sheegay in tallaabo noocaas ah ay uga habboon tahay inay qaadaan mid ay xal nabadeed oo waara ay ugu raadinayaan xiisadda gobolka eritereya gebi ahaanba ma doonayso inay aragto etoobiya oo ku jirto xasiloonin darro ayuu yidhi madaxa asmara intii uu ku guda jiray waraysiga uu siinayay tv-ga xukuumaddiisa waxay middan ku soo aadaysaa xilli balihii lasoo dhaafay ee warbaahinta gobolka qeybaheeda kala duwan ay si aad ah u tabinaysay xogaha sheegaya in heshiis saddex geesood ah oo looga soo horjeedo adisababa ay gaareen kaahira muqdisho iyo asmara taasoo cerka sii gelisay cadhada etoobiya dhalisay inay naabe iyo xukuumaddiisa ay ku hanjabaan in soomaaliya ay qaab xoog ah ku sii joogi doonaan haddii xitaa uu soo afmeermo howlgalka ashaadaladarnimo ee atmis mahadsanid marwan ku dhowaad soddon ruux ayaa ku dhintay kadib markii ay la degtay dooni ay la socdeen gudaha dalka nigeria nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintan inoo haya wararka naga soo gaaraya dalka nigeria ayaa sheegaya in shil dhanka doonta uu ka dhacay waddankaasi kaasoo galaaftay nolosha daraasiin dad ah mas-uuliyiinta dalkaasi waxay sheegeen in toddobiyo labaatan qof oo meyd ah laga soo saaray goob uu shil doonaha ka dhacay oo ku taala bartamaha gobolka kogi ee waddankaas ugu yaraan afar iyo labaatan qof oo kale ayaa lasoo badbaadiyey kuwaasoo hadda lagu daweynayo isbitaallada waaweyn ee waddankaasi dhanka kale in ka badan boqol qof ayaa weli maqan oo meel ay jaanic ciribdhigan la la'yahay inkastoo weli baadigoob xoogan oo socdo howlgallada baadigoobka iyo samata bixinta ayaa sii socda sida ay sheegeen warbaahinta maxalliga ah ee dalkaasi doonta quusatay ayaa sideeyey in ka badan laba boqol oo rakaab ah markii ay ku degtay biyaha webiga mara bartamaha gobolka koogi sida ay soo tibinayaan xogahan shilkan ayaa ah kii saddexaad oo noocan oo kale ah kaasoo nigeria ka dhacay muddo laba bilood gudahood ah mahadsanid abuushayba kooxda riddada ayaa sheegtay inay mar kale isu soo dhiibeen maleeshiyaad ka soo goostay dhanka maamul goboleedka gaala raaca ah ee jubbaland casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda ka dhex xoloosan murtad xasan guurguurte iyo murtad axmed mudoobe ayaa waxay kooxda riddada soomaaliya sheegtay in ka badan boqol askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada axmed mudoobe isku soo dhiibeen ciidankooda ku sugan magaalada raaskabooni ciidankan ayaa horay ooga tirsanaa maleeshiyaadka jubbaland waxayna ku sabireen maleeshiyaadka xasan guurguurta u geeyey raaskabooni sarkaal watay ciidankan oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in muddo sannadaha ay ka mid ahaayeen maleeshiyaadka axmed madoobe balse ay go'aansadeen inay ku soo biraan maleeshiyaadka riddada ee dhowaan tegay magaalada raaskabooni waxaan diyaar u nahay oo ciidankaan diyaar u yahay in dalkiisa iyo dadkiisa iyo iyo magaranaysaa uu wax la qaybsan oo ciidan haddii layidhaha amnigu shaqo ku leeyahay amnigii uu ka shaqeeyo aad baan ugu faraxsannahay soo dhoweynta aad noo samayseen waana idinka mahad celinaynaa ciidankan waa ciidankii maamul goboleedka jubbaland haddana wuxuu diyaar u yahay waana soomaali dadka jubbalanta waa jubbaland dadka laakiin haddee jubbalanta iyo soomaalida waxaa waaye waa wax kala maarma ma aha soomaalinimada marnaba lagama tagayo waa wax jira waay marka waxaan diyaar u nahay ciidanka waa ciidankii maamul goboleedka jubbaland kuna soo biiri ciidankii federaalka wuxuuna diyaar u yahay amniga wax ka qabto deegaano ka tirsan gobollada gedo iyo jubbada hoose waxaa ka taagan xiisad u dhexaysa kooxda riddada iyo maamulka gaalaraaca ahee jubbaland wakhti weliba waxaa suurtagal ah inuu dagaal uu ka dhex qarxo mahadsanid casaam kulan wada tashi ah oo loogu arrinsanayay horumarka dacwada ee wilaayada islaamiga ee mudug ayaa ku soo gebagaboobay degmada jawle ee wilaayadaas waa kan cabdiraxiin sheekh cali ducaadu wow yihiin diyaar saddex walxaatoo deel ku taal
wilaayada islaamiga ah mudug waxay dowra diiniya u qabatay dhammaan ducaadda wilaayada ka howlgasha kuwaas oo loo qabtay dowro aqoon kararsi ah taas ay barbar socotay shir looga tashanayay sida ugu wanaagsan loo gaarsiin lahaa dadka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayada dacwada islaamka xaflad lagu soo gebagabaynayay dowladda ducaadda loo qabtay ayaa ka dhacday degmada jawle waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka socota wilaayada culimaa'udiin nuqabo nabadoono iyo martisharaf mid ka mid a ducaadda dowladda loo soo xiray ha inooga warbixiyo waxyaabihii ay ka faa'iidaysteen sidoo kale bacdallaahi waxaan u mahad celinaynaa raggii abaabulay inaan halkaa ku kulanno diinteennana u kulanno ayagana waxaan leenahay jazaakum allahu khayra oo jazaahum allahu khayr sidoo kale waxaan ku qaadannay muxaadaraad dhowr ah oo lakala faa'iidaystay kow al asmaa'u waalaxkaam muxaadaro ku saabsan ayaan qaadannay labo waxaan kaloo qaadannay fanul ilqaa saddex mas'alatu alxaakimiya afar fanul idaara shan timaanu lasraar lix tarkiizu dacwati alfardiya todoba waxaan kaloo qaadannay alfutuur sideed waxaan kaloo qaadannay aljihaad wa fadaa'iluh sagaal waxaan kaloo qaadannay muqawimaatu daaciyati annaajixa naqiib cabdiraxiin bacdow iyo nabadoon xuseen shiro afrax ayaa ducaadda ku dhiiro geliyey in ay dadaalkooda ay kordhiyaan si ummadda jahliga looga saaro waxaan leeyahay jasaakum allahu khayran wajasaahu axsan ilayk waxaad qabateen iyo waxa aad macnaha ku aadan tihiin wax yar maaha wax fududna maaha waxa aad maanta nooga warbixideen oo aan idinka dhegaysanana dacwo shaaric ama midda madaarista ah ood nooga warbixideenna gobolkana waa joognaa waana ognahay sidaas inay dacwada u socoto waana idinkaga mahad celinaynaa baahida islaamka u baahan yahay fulahaas muslimka u baahan yahay baahida ugu weyn waaye oo qof bila'aaniya laga baahi tiro in la baro diinkiisa lana gaarsiiyo dacwada islaamka waa baahida ugu weyn waa shaqada aad heydaan waa idinku bogaadinaynaa waa idinku taageeraynaa waxa aad tihiin ciddii wax garanaysa way og tahay waxaa layidhi wiil fulay ah aa dagaal galay markaasoo warankii meeldheer ka tuuriyey aasuuri sidaan u dagaalay maanta ay arkayay oo un ayadoo loola dhowaado weyri sidaan aad diinta dadka u fahamsiinayaan u fadhidaan waa sidaasoo lagu dadaalo oo la sii badiyo dadkan dadweynahaana ayagan laftooda la fahamsiiyo waxaad tihiin dufankii islaamkaad tihiin diinta dadka ku dufnidaan sheekh xasan abu xamza waaliga wilaayada islaamiga mudug mahad alle kadib waxa uu u mahad celiyey ducaadda dowladda diiniga ah loo soo xiray uma waan mahad celinaynaa ducaadda ee gobolka mudug maantay warbixintooda iyo bandhigoodii ay sameeyeen dulqaadka iyo sabarka iyo go'aan qaadashada ay ku sugnaayeen way ku shaqaynayeen ayagana waan uga mahad celinaynaa waxaana leenahay jazaakum allahu khayran waxqabadkiina iyo wakhtigiina aad bixiseen waxaan leenahay hoos aad hersataan maalinta qiyaamo ha inkaga dhigo carabadiinna iyo wakhtigiina aad bixiseen ummad badanaa ku badbaaday dadaalkiina iyo juhdigiina iyo soo jeedkiina ummad badanaa ku badbaaday ayaga iyo diintooda ou kala jaro diinta ehelkeeda ou baabi'iyo allah baa ku mahadsan tabaaraka wa tacaala ducaadda oo ilaahay ku hanuuniyey go'aan qaadatay inay u istaagaan haddii magaalo la qabsado magaalada bannaankeeda inay dacwada ka wadaan ay dhahaan gaalada waxay sheegaya waa beentood ilaahay baa yidhi rasuulkiisaa yidhi ducaadda wilaayada islaamiga mudug ayaa waxa ay ku dadaalayaan gaarsiinta dacwada dadka muslimiinta taas oo ay u soo jeedaan har iyo habeenba mahadsanid cabdiraxiin warbixintiisa waxay u dambeysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu